galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
maanta waa talaado bisha meyna waa labo sanadkuna waa laba kun iyo toddoba-iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dotcom idaacaddu galabtana waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida faahfaahin ku saabsan warbixin ka hadlaysa halista burcadbadeednimada iyo saamaynteeda naf iyo dhaqaalaba
mid ka mid ah waxyaabaha aan ogaanay ayaa in kooxaha burcadbadeedda marnaba aysan ka dhammaanin xeebaha soomaaliya awooddooda iyo damacooda ay ku geysanayaan falalka burcadbadeednimada ah ay sii jirtay
waxaannu sidoo kale idiin haynaa mas-uuliyiinta soomaalida oo ka hadlay rajadooda shirka caalamiga ah ee toddobaadka dambe ka furmaya london shirku wuxuu leeyahay afar ajende ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xidhiira amniga amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub afarta ajende ee uu shirku leeyahay afartaba waa kuwo muhiim u ah dowladda cusub marka iyaga unbaa la waafajiyey waxaa kaloo idin haynaa xubintii dooda gaaban umuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka hores ku soo dhowaada warkii dunida milatariga maraykanka ayaa sheegay in gintaalada difaaca ee thaad ee kuuriyada koonfureed hadda ay awood u leeyihiin inay ka hortagaan gintaallo ay soo tuurto kuuriyada waqooyi saraakiisha difaaca ayaa sheegay in awooddaas ay hadda joogto heer bilowa laakiin si taxadirla ay u muujiyeen in hawsha ay sii socon doonto ilaa iyo bilaha soo socda si qalabkaasi si buuxda uu ugu howlgalo gintaalada taad ah ayaa waxaa lagu rakabayaa goob lagu ciyaari jiray ciyaarta xeegada ee sinjo dalka shiinaha ayaa si xoog leh waxa uga soo horjeestay rakibaadda gintaaladaasi oo u arko mid khatarteeda leh kuuriyada waqooyi ayaa waxaa muddaba ay ku howlaneed horumarinta gantaaladeeda balestica iyadoo bilihii lasoo dhaafanaa ay tijaabisay qaar ka mida gantaaladaasi oo tijaabadii ugu dambaysana ay ku dhaqaaqday sabtidii lasoo dhaafay
ururka wax iska caabinta falastiin ee xamaas ayaa soo saaray siyaasad cusub oo uu doonayo inuu ku hogaamiyo halganka uu kula jiro israa'el islamarkaana uu dunida ugu muujiyo inuu dib u habeyn ku samaynayo aragtidiisa xamaas waxa uu weli ku dheggan yahay qodobo ay ka mid tahay inaanu israa'iil dowlad u aqoonsanayn iyo in loo ogolaado inay dib u soo laabtaan falastiiniyiintii la barakiciyey tobannaan sano ka hor intaanan la aasaasin dowladda israa'el bayaankan cusub ee uu ururka xamaas ku soo bandhigay magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa waxa uu sii adkaynayaa calaaqaadka kala dhexeeya xarakada ikhwaanulmuslimiin ee masar laga mamnuucay waxaanuu dhinaca kale ku baaqayaa in xiriirka loo adkeeyo dowladda masar isagoo soo jeedinaya in dowlad falastiin ay leedahay laga yigleelo dhulka ay israa'iil ku qabsatay dagaalkii lixda maalmood ee dhacay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddoba-iyo lixdankii xamaas oo gacanta ku haya khaza ayaa si weyn uga aragti duwan ururka qunyar socodka ah ee lagu magacaabo xoreynta falastiin ee fatax kaasoo uu hogaamiyo maxamuud cabbaas oo ah madaxweynaha falastiin afhayeenka madaxweynaha maraykanka shuan spizer ayaa waxa uu sheegay in martiqaadka uu madaxweynaha u fidiyey madaxweynaha filibiin rodrigo duterte iyo qaar kale oo ka tirsan hogaamiyaasha bariga asia ay qeyb ka tahay istaraatiijiyad lagu go-doominayo kuuriyada waqooyi spicer ayaa sheegay in taasi ay tahay fursadda lagula shaqaynayo dalalka ku yaala gobolka oo door ka ciyaari karaya xag siyaasadeed iyo xag dhaqaalaba go-doominta kuuriyada waqooyi madaxweynaha filibiinna ayaa waxa uu la kulmayey caro kaga imaanaysa caalamka ee dagaalka uu kula jiro muqaadaraadka oo kumanaan qof lagu dilay
maalmo yar uun kadib markii uu ku celceliyey inuu ka fakarayo tallaabo milatari oo ka dhana kuuriyada waqooyi ayuu madaxweyne donald trump sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hogaamiyaha dalkaasi kim jong un hadalkan lama filaanka ah ee ka soo baxay maraykanka ee ku wajahan siyaasaddiisa qaaradda aasiya ayaa imanaya xilli ay xukuumadda pyongyang isu diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka waraysi uu siiyey isniintii telefishinka blomberg ayuu madaxweyne trump ku sheegay in ay sharaf u ahaan lahayd la kulanka madaxweynaha kuuriyada waqooyi haddii uu helo waqti ku habboon waraysi kale uu axaddii siiyey tv-ga c b s ayuu trump ku ammaanay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi sarkaalkii ugu sarreeyey ee maraykan ah oo la kulmay hogaamiye u dhashay waqooyiga kuuriya waxay ahayd madeline olbright oo soo noqotay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka sannadkii labada kun ayay la kulantay madaxweynihii hore ee kuuriyada waqooyi kim jong il oo ah aabbaha hogaamiyaha xilligan ee kuuriyada waqooyi kim jong un maraykanka iyo kuuriyada waqooyi weligood ma yeelan xiriir diblomaasiyadeed
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington warbixin cusub ay soo saartay hay-adda ka shaqaysa amniga badaha ee oceanis beyond piracy ayaa waxay sheegaysaa in feejignaantii maraakiibta ka gooshta badaha soomaaliya iyo dadaalkii ciidamada caalamiga ah uu hoos u dhacay taasina ay keentay cabsi laga qabo in burcadbadeedu ay dib u soo laabato warbixintaasi oo sanadla ah ayaa waxaa looga hadlay khasaaraha naf iyo dhaqaale ee ay markaasi dunida ugu kaceen falalka burcadbadeeda haaruun macruuf ayaa stuudiyaha nagu weheliya oo warbixintaas soo jeedinaya mahadsanid ibraahim warbixintan oo lagu magacaabo xaaladda burcadbadeed ee badaha labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa sheegaysa in weerarada dhowaan ka dhacay biyaha soomaaliya ay ka yimaadeen nuglaanshaha maraakiibta waxayna sheegtay warbixintu in xaatan xaaladdu gaarsiisan tahay halis ah in burcadbadeedu ay soo laabato missy bichin waa mid ka mida labada khabiir ee qoray warbixintan waxay tidhi mid ka mida waxyaabahan ogaanay waxa weeye in kooxaha burcadbadeeda marna aysan dhammaanin kana tirtirmin xeebaha soomaaliya awoodooda iyo damacoodu ay ku geysanayaan falalka burcadbadeednimana ay sii jirtay haatan markii ay maraakiibtu gabeen hawshoodiina dib ayay u soo baxeen qodob kale oo aan ogaanay waxa weeye ayay tidhi inay kor u kacday afduubka ka dhacaya badaha iyadoo damcuu yahay in dadka la afduubayo laga qaato madax furasho waxayna tani ka dhacday gaar ahaan ayay tiri inteeda badan galbeedka afrika iyo qaaradda aasiya warbixintu waxay sheegtay in sanadkii hore badda soomaaliya ay ka dhaceen toddobiiyo labaatan shil ama weeraro loo geysta maraakiibta iyo doonyo hase yeeshee aysan suuro gelin afduub loo geysto markab oo guulaysta waxay warbixintu sheegtay in dadka badmaaxayaasha ah ee ay weerarada ka dhacay xeebaha soomaaliya sanadkii hore ay saameeyeen ay dhan yihiin shan boqol iyo afartan iyo shan badmaaxe waxay warbixintu intaasi ku dartay in dadka lagu haysto xilligan soomaaliya ay yihiin sideed qof oo shaqaalaha oo la socday doon kuwa kalluumaysigoo laga leeyahay dalka iiraan laguna magacaabo f v siraaj taasi oo iyada iyo shaqaalaheeda haysto laba sano iyo sideed iyo soddon maalmood warbixintu waxay sheegtay in khasaaraha dhaqaale ee ka imanaya burcadbadeeda bariga afrika uu hoos u dhacay marka loo eego sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii tusaale ahaan labada kun iyo koob iyo tobankii khasaaraha ka imanaya burcadbadeeda taasi oo ah caymiska maraakiibta iyo kharashka ku baxaya ilaalinta maraakiibta ah waxa uu dhammaa toddoba bilyan oo dollar halka sanadkii hore uu ka ahaa hal dhibic toddoba bilyan oo dollar waxa ay warbixintu sheegtay in fursadaha ah inay dhacaan weeraro burcadbadeednimo ay weli ka sii jiraan soomaaliya islamarkaana duruufihii saamaxay oo ay ka mid ahaayeen kuwa dhaqaale bulsho iyo weliba awoodda ciidamada gobolka oo liidata inaysan waxba iska bedelin missy bijin oo ka mid ah qorayaasha warbixintan waxay sheegtay in falalka burcadbadeed ee sanad ka dhacay biyaha soomaaliya inay weli qiimeynayaan islamarkaana aysan ay fahmayaan waxa ay ka dhigan yihiin warbixinahaasi I think it's a bit early to say that it has
waxay tidhi waxay ila tahay inay tahay mid lagu degdegayo haddii la yidhaahdo burcadbadeedii dib ayay ugu soo laabatay oo la barbar dhigo xaaladii jirtay labada kun iyo tobanka iyo labadii kun iyo koob iyo tobanka markii ay weerarada ugu badan dhacayeen hase yeeshee korarka weerarada ee sanadkan waa mid u baahan ayay tidhi in niyadda lagu hayo warbixintu waxaa kale oo sheegtay in iskaashiga laga sameeyey la dagaalanka dhinaca badaha ee lagala soo horjeedo burcadbadeeda kuwaasi oo iska kaashadeen ciidamada caalamiga iyo kuwa gobolka inay miro dhalisay hase yeeshee waxay warbixintu qortay in tallaabooyinka oo yaraaday dartood ay falal burcadnimo ah soo bixi karaan goor kasta waxay kaloo sheegtay in awoodda ciidamada dowladaha iyo kuwa gobolada ay weli aada u liidato oo boqolkiiba sagaashan iyo shan haatan weerarada ay ka hor istaagayaan ama ay hor taagan yihiin ciidamada badaha caalamiga ka howlgelaya dhinaca galbeedka qaaradda afrika waxay warbixintu sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ay labanlaabmeen weerarada ka dhacay marka la barbardhigo sanadkii ka horeeyey waxayna arrintan saameysa ayay tiri kun iyo sagaal boqol oo badmaaxayaala weeraradaasi ayay tiri saddex meeloodoo laba waxay ka dhaceen dalka nigeria xeebtiisa waxay kaloo warbixintu sheegtay in falalka afduubka ee loo geysanayo dadka badaha maraya inay kor u kacday galbeedka afrika sanadkii hore taasi oo dhammayd siddeed iyo toban weerar halka sanadkii kasii horreeyay labada kun iyo shan iyo tobanka ay ahayd saddex iyo toban weerar dek sibalis waxa uu isna uu ka mid yahay labada qoraa ee soo saaray warbixintan waxa uu ku talinayaa in si looga jawaabo korhka weeraradan iyo afduubka ay ku xiran tahay nooca halista ka jirta mandiqadahaas waxa uu yidhi ugu horreyn burcadbadeednimada waa in lagula dagaalamaa qaab goboleed sidaasi darteed dowladaha iyo kuwa goboladuba waa inay eegaan oo ka jawaabaan xaaladaha gobolkooda iyo halista jirta waxaa warbixintan ku ogaanay waxa weeye ayuu yidhi in markaad eegtid halista burcadbadeeda bariga afrika iyo tan galbeedka afrika iyo aasiya ay kala duwan yihiin sidaasi darteed waa in la qiimeeyaa ayuu yidhi kadibna iyadoo lagu salaynayo jawaabta hadba heerka halista taagan laga jawaaba dhinaca aasiya waxay warbixintu qortay in weerarada maraakiibta ay hoos u dhaceen boqolkiiba soddon iyo shan hase yeeshee falalka loo geysanayo falalka gacanka hadalka ee loo geysanayo dadka badmaaxayaasha iyo dilkuba ay kordheen waxaa qaaradda aasiya ka dhacay koob iyo labaatan shil sanadkii hore iyadoo sanadkii kasii horeeyeyna aysan ka dhicin wax weerara waxay sheegtay warbixintu in dadka la haystayaasha ee lagu dilay qaaradda aasiya ay dhan yihiin lix qof waa sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka halka guud ahaan dadka la weeraray ee la qafaashayna ay ka ahaayeen lixdan iyo toddoba qof mahadsanid kaasina wuxuu ahaa haaruun macruuf ah oo noo soo kuubayay warbixin sanadeedka ay soo saartay hay-adda oceanis beyond piracy halka aad nagala socotaana waa washington
mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey ajandayaasha looga hadli doono shirka toddobaadka dambe ka furmaya magaalada london ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo soomaaliya faahfaahintan waxaa muqdisho nooga soo diray axmed xasan colaad
kulankani oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday beesha caalamka siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu falanqeeyey qaabka looga hadli karo shirkaasi iyo waxyaabaha muhiimka u ah dalka iyo dadka soomaalida cabdiraxmaan yuusuf cinte oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka london ayaa faahfaahin ka bixiyey ajendaha shirka iyo waxyaabaha ay dowladdu halkaasi la tegi doonto shirku wuxuu leeyahay afar ajende ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xidhiira amniga amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub afarta ajende ee uu shirku leeyahay afartaba waa kuwo muhiim u ah dowladda cusub marka iyaga unbaa la waafajiyey qodobkaas amniga ah qodob walbana waxaa ku hoos jira faahfaahin haddaan ku hormaro afar qodob oo kalea kusii hoos jirta kow wuxuu yahay in soomaalidu ay geyso la tagto london heshiis siyaasadeed oo xagga amniga ah kaas oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada kaasoo qeexaya haykalka hay-adaha amniga milatariga booliiska iyo nabadsugidda taliska iyo kala dambeynta ciidamada mas-uuliyadda iyo dhaqaalaha iyo agabka ciidanka sidoo kale cabdiraxmaan cinte waxaa kale uu ka hadlay in shirkani uu yahay shir caalami ah kana soo qaybgeli doonaan dalal kor u dhaafaya afartan dal shirku waa shirweyne caalami ah oo ilaa iyo dhowr iyo afartan dal iyo hay-ado waaweyn ay ka soo qaybgeli doonaan oo dhici doona tobanka iyo koob iyo tobanka bishan maanta labada ah haddii alla idmo waxaana wadajir u sheer guddoominaya dowladda martigelinaysa u k qaramada midoobe iyo dowladda soomaaliya oo wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo guddoomiye cabdiraxmaan ceynte waxaa kale uu sheegay in ay ka mid tahay ajendaha shirkaasi waxyaabaha loogu hadli doono oo muhiimka ah cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya muddada dheer waxaana uu sheegay in soomaaliya in laga qaado cunaqabateyntaasi si ay u soo gadato hubka ay u baahan tahay inay u isticmaasho gudaha waddanka soomaaliya saa og tihiin iyo labadii ilaa hadda soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn xagga hubka ah inkastoo la dabciyey sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii oo wax weyn runtii laga bedelay oo in badan oo hadda hubka ah aan keensan karno haddana dowladda waxay jeceshahay in kama dambaysta la gaaro meel looga kaaftoono in markii aan hub soo iibsanayno ilan dowlad madax bannaanaan nahay aan mar walba u sheegno golaha ammaanka sida hadda xaalku yahay iyaduna waxaan ka samaysanay jadwal aan isku ognahay annaga iyo beesha caalamka oo aan london la tegi doonno jadwalkaasna waxaa asalka ah sidoo kale ma aha jadwal wakhti keliya ku xiran wuxuu ku xiran yahay annaga inaan la nimaadno waxyaabaha marka horeba keenay in cunaqabateynta la saaro oo ah in dowladdu ay keli ku noqoto haysashada iyo isticmaalka hubka saa ogtihiin hadda dowladdu keli kuma aha arrintaas dad badana hubka haysta oo argagixiso leh oo maaragtay shacab leh cid walbaa hubaysan waxaana laga rabaa inaan la nimaadno inaan ka baxno arrintaas ugu dambayntii cabdiraxmaan yuusuf ceynte waxa uu tilmaamay in arrinta siyaasadda iyadana halkaasi looga hadli doono waxyaabaha ee muhiimka u ah siyaasadda oo uu sheegay in wax weyn isbeddel ah lagu samayn doono siyaasadda markii la yidhaahdo iyadana waxaa ku hoos jira laba ajendo waaweyn midka koowaad dardargelinta dib u eegista dastuurka wadajirka dalka waxaa hadda asal u ah in aan leenahay dastuur ah heshiis bulsho laakiin weli qabyo ah oon dhammaystirnayn waxyaabaha ugu waaweyn oo aan marka hadda diyaarinayno ka mid ah qaabkii aan aan u mari lahayn inaan dib u eegis ku samayno dastuurkaas xukuumaddii hore ama dowladdii hore wax badanay runtii ka samaysay iyo baarlamaankii hore dib u eegistaas meelna waa soo gaarsiisay laakiin waxyaabaha waxyaaba waaweynaa weli harsan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah qeexidda awoodaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wadaagga iyo qaybsiga khayraadka dabiiciga ah iyo dakhliga dalka oo aad og tihiin in arrin aad u weyn ay tahay sidii loo wadaagi lahaa khayraadkana looga soo wada bixi lahaa laakiin loo wadaagi lahaa ama kulumaysi dheh ama beera dheh ama xoolo dheh ama wix dhulka hoostiisa ku jira dheh ama badda hoostooda ku jira dheh qaadashada nidaamka dowladeed ee aan u baahanna inaan qaadanno hadda nidaam baarlamaanina ma nihin ma wada nihin nidaam presidential wax la yidhahdo madaxweynuhu oo awood wada leeyahana ma wada lehino waxaan leenahay hybrid mid la yidhahdo isku darsoon isagana inaan caddayn kala nimaadno qaabkii aan u aadi lahayn iyo arrimo ay ka mid yihiin maqaamka caasimadda oo kale oo iyadana weli arrin taagan ah axmed xasan colaad v o a muqdisho
wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur ayaa sheegay maanta in maamulkooda u soo dhiibay sarkaal ka tirsanaa ururka al-shabaab wasiirka ayaa sheegay in ilaa iyo kow iyo toban xubnood oo ka tirsanaa ururka al-shabaab maamulkooda ay u soo dhiibeen ilaa iyo bishii abril labaatankeedii kuwaas uu dhammaantoodba ka faa'iidaysanaya cafiskii uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka uu ugu warramay wasiirka amniga ee jubbaland
waa sax sargaal ka tirsan ururka al-shabaab gaar ahaanna u qaabilsanaa dhinaca caafimaadka gobolka gado oo magaciisa la yidhahda cabdikariin sheekh xasan sheekh haajir ayaa noo yimi baa soo baa soo soo dhiibay isaga oo dabcan horey muddo badan ooga tirsanaa nimankaas argagixisada oo ah oo dalka dadka soomaaliyeed iyo caqabada farada badan dalka soomaaliya ku ah kadibna wuxuu go-aansaday inuu isu soo dhiibo suu noo sheegay waan gartay marka sababta uu isu soo dhiibay maxay tahay ma cafiskii loo fidiyey ayuu ka faaidaysanayay mise iskii buu isaga yimi saad og tahay horey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya wuxuu ku baaqay cafis inay uga faa'idaystaan muddo yar nimankan dhallinyarada ah oo soomaaliyeed maadaama yihiin dhallinyaro la qalday in aan madaxweynaha marka cafiskii uu u fidiyey ayuu ka faa'iidaysanayey madaxweynaha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo dhammaan xukuumadda dalka ka jirto guud ahaana ay aqbashay xubnaha cawsi cafiskii madaxweynaha ay ku shaqaynayeen marka arrintaasuu ka faa'iidaysanayey ninkaas annana si wanaagsan baan usoo dhaweynay biidnillahi tacaala qof kastoo ayay ka mid oo soo galana waan soo dhaweyn doonaa marka ma keligii ayaa tusaale ahaan isa soo dhiibay mise cid baa la socotay isaga maya isaga hadda keligiis buu ahaa laakiin wuxuu watay qalabkii oo dadka soomaaliyeed ku dhibaataynayay oo duurka kula jiray oo saanida ciidan ahaa dhammaan wuu watay goobtu iska soo dhiibay waa deegaanka dhamaso oo tuulo ka tirsan degmada ceelwaaq ee gobolka gada ah ciidamadayada oo meesha degan oo soomaaliyeed oo gaar ahaan ciidanka jubbaland oo daraawiishtii isku soo dhiibay tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha soomaaliya uu ku dhawaaqay arrintan cafiska dad intee la eeg baa is leedahay baa isu soo dhiibay ama kooxda ka tirsanaabaa dhinaciina yimi oo ka faa'iidaysanayay cafiskaas runtii inta hadda aan isleeyahay laga soo bilaabo bishii hadda naga dhamaatay labaatankeeda ilaa hadda maanta bishii laba tahay waxaan isleeyahay waxaan xaqiijin karaa aniga inta isoo dhiibtay oo gobolkan kasoo gashay gado gudahooda hadda ama jubbaland soo gashay waxaan waxa ilaa koob iyo toban qof weyaan waan gartay oo dhammaantood saraakiila mise isugu jira askar iyo maya askar ma ninkan ko ninkan wixii ka horreeya askar bay ahaayeen mar haddii dee qof iyo laba uun ay isa soo dhiibayaan weli kooxdii al-shabaabna ay duurka ku jiraan oo dagaalamayaan weli miyaanay u muuqan cabsi taagan oo idin hor taagan inaad xasilin ka samaysaan deegaanada aada maamushaan al-shabaab waa urur argagixiso ah caqabadna ku ah dhammaan caalamka gaar ahaana dalka soomaaliya jaaniska madaxweynaha uu sameeyey ciddii ka faa'iidaysato waa casinaynaa biidn illahi tacaala ciddii ka faa'iidaysan weydana waa la diraynaa deegaanada hayaana waan ka xoreynaynaa biidn illahi tacaala howlgallaa jiray dhawaanahan lagu dhawaaqayo oo tusaale ahaan dee dowladda maraykanka oo kale ay ku dhawaaqday dhinacyo kala duwanna ay ku dhawaaqeen in kooxda al-shabaab lala gelayo idinku wada shaqayn ma laydinkala sameeya howlgallada marka la sameynayo kale dalka dalka laga sameynaya howlgalka waa dalka soomaaliya dalka soomaaliyana nidaam dowladeed baa ka jiro dowlad bay leedahay dowladda xay iyo dowlad goboleedyo intaba leh waa nagala la xiriira ha meel kastoo howlgal laga sameynayo midda kale waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo argixisada dalka ku jirto dowladaha kale ee shisheeye ama kuwa derisnala ha aadaan ama kuwo kale ha aadaane wayna caawin karaan laakiin cidda shaqada haysato nimankaana u baahan inay iska xoreeyaan si dalkooda iyo shacabkooda iyo dadkooda loo badbaadiyo waa mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo madaxweynaha dowladda federaalka uu sarreeya iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda kale oo soomaaliyeed oo aniga hadda kula hadlayo aan ka mid ahay marka ma dhacdo meel aanan ogeyn in howlgal laga geli karo
kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey ismaaciil xuseen farjar
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee unisef ayaa sheegtay in la filayo in konton boqolkiiba ay kor u kacaan caruurta soomaaliyeed ee ay hayso nafaqa darradu sannadkan waxaana hay-addu ay sheegtay in tan iyo bilowgii sannadkan ay gargaar u fidisay konton iyo lix kun oo caruur ah oo ay nafaqa darro haysay taasina waxa ay ka dhigan tahay sagaashan boqolkiiba in ka badan tiradii sannadkii hore warbixintan waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac
sida lagu sheegay warmurtiyeedkan sare u kaca carruurtaasi ay nafaqadarradu hayso ayay sheegeen inuu gaadhay hal dhibic afar milyan kuwaasoo ay ka mid yihiin laba boqol iyo shan iyo toddobaatan kun oo hadda qaba amaba sannadkan ay haleeli doonto nafaqadarro ba'an oo halis gelinaysa naftooda waxaa kaloo lagu sheegay in carruurta nafaqa xumadu ay hayso ay sagaal jibbaar u dhow yihiin inay u dhintaan cudurrada daacuunka shubanbiyoodka iyo jadeecada kuwaasoo sidaa yunisef sheegtay hadda faafaya iyagoo intaasi ku daray in markii ay socotay macaluushii sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii ka dhacday soomaaliya ee dishay laba boqol iyo lixdanka kun ee qofa in ka badan kala bar ay ahayeen carruur da'yar oo dhimashada ugu badan ay ku sababeen shuban iyo jadeeco sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in wakiilka soomaaliya ee hay-adda unisef stephen luarier uu sheegay in iyagoo kaashanaya hay-adaha ay gacansaarka leeyihiin ay nafaqadarrada ka daaweeyeen lix iyo konton kun oo qof inta sannadkan iyada oo boqolkiiba sagaashan ka badan lala tacaalay sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sheegay in abaarta cudurka iyo barakaca wada socdaa ay yihiin kuwa carruurta aad u dila islamarkaana si deg deg ah wax looga qabto si naftooda loo badbaadiyo waxaa kaloo lagu sheegay war-saxaafadeedkan in ilaa iyo lix boqol iyo shan iyo toban kun oo qof oo u badan haween iyo carruur ay abaartu soo barakicisay tan iyo bishii noofembar amaba koob iyo tobanaad ee sannadkii hore sidoo kale waxaa lagaga hadlay xili roobaadka iyada oo lagu sheegay in roobabka guga ee bilaha abril ilaa iyo juun ay si teelteela u da'een kuwaasoo ah kuwo lagu diirsaday meelihii ay ka da'een ee dalka iyago oo intaasi ku daray in roobabkaasi sida oo kale ay halis ku yihiin carruurta haddii ay roobab xooggan da'aanna ay dhibaato kale ku keenayaan carruurta ku nool hoyga jilicdasan ee ka samaysan cooshadaha ulaha iyo calalada amaba shiraacyada haddii ay da'aan roobabka guga oo aan gargaar la gaarsiin qoysaska in dad kale oo badan ay ku qasbanaan doonaan inay ka soo tagaan dhulkoodii oo ay yimaadaan xerooyinka barakacayaasha sidoo kalena cudurka duumada ama malaariyada haddaba ay muuqato inuu dilaacay sidoo kalena ay ubatay daacuunku waxaa kaloo lagu sheegay in abaartu ay sida oo kale ku khasabtay ilaa iyo afartan kun oo carruura in ay ka baaqsadaan fasalladii ay dhigan jireen maadaama qoysaska ugu nugul ay carruurtooda u diraan biyo aroor amaba ay meelo kale u guuraan iyagoo oo raadsanaya cunto iyo biyo waxaana intaasi ay yunisef sii raacisay in caddaymo lagu helay waraysiyo ay muujinayaan in carruur badan oo ku nool waddooyinka iyo carruurta barakacayaasha ay askareeyaan kooxaha hubaysan warmutiyeedkan ka soo baxay hay-adda yunisef ayaa dhanka kale lagu xusay in qorshe goor hore la dejiyey iyo weliba maaliyad ay heleen ay u suurtogelisay iyaga iyo kuwa ay gacansaarka leeyihiin in si weyn kor loogu qaado gargaarka la bixiyo sida taageerada lixdan iyo afar goobood oo lagu daaweeyo daacuunka kuwaasoo lagu daaweeyey in ka badan siddeed iyo labaatan kun iyo afar boqol oo xaaladood ilaa iyo bishii abril saddex iyo labaatankeedii marka la barbardhigo shan iyo toban kun iyo lix boqol oo xaaladood oo la daaweeyey guud ahaan sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii sidoo kalena ay yegleeleen saddex boqol iyo soddon xarumo nafaqayn oo cusub kuwaasoo wadarta guud ee xarumaha guud ahaan dalka ka dhigaysa siddeed boqol iyo soddon iyo toddoba waxaana la tilmaamay in goobahan ay suurtogeliyeen in lix iyo konton kun iyo afar iyo konton carruura oo qaba nafaqo xumo ba'an la daaweeyey tan iyo bilowgii sannadkan tiradaasoo ah ku dhowaada labanlaaba tiradii goobahan la dhigay isla muddadaasi oo kale sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii iyada oo boqolkiiba labiyo sagaashan ay bogsadeen dadka goobahaasi la geeyey waxaana gebagabadii lagu sheegay warmutiyeedkan in yunisef ay heshay toddobaatan iyo siddeed dhibic toddoba milyan oo dollar oo ka mid ah boqol siddeed iyo afartan milyan oo dollar oo ay codsatay islamarkaana ay ka dhiman tahay boqolkiiba toddobiyo afartan maaliyaddii ay u baahnayd
cabdixakiim maxamuud shirwac oo inoo soo koobayey warbixintii yunisef ay ka soo saartay nafaqa darrida carruurta soomaaliyeed
weerar kale oo lagu tuunsan yahay inay geysteen mintiriinta hubaysan ee dalkaasi masar ayaa maanta dalkaasi ka dhacay kuwaasi oo lala beegsaday saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada amniga ee dalkaasi magaalada qaahira waxaa warbixinta nooga soo diray waryaheena v o e xuseen sahnuuni
saddex ka mid ah booliska masaarida oo laba ka mid ah saraakiil ay yihiin ayaa saakay waa berigii lagu dilay magaaladan qaahira kadib markii weerar lala eegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ayaa xaqiijisay in askartani ay dhinteen ka gadaal markii weerar lagu qaaday bar ciidan oo ku taala waddada daa'iri ee magaaladan qaahira sidoo kale warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen shan ka mid ah ciidamada amniga ee ku sugan goobtaasi saraakiil ka tirsan ciidamada booliska waddankani ayaa xaqiijiyey in weerarkani ay geysteen maleeshiyo hubaysan kuwaasoo rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada amniga warku waxa uu intaasi ku daraya dableyda weerar ka geysatay inay baxsadeen waxaana socda baaris ay wadaan ciidamada xilli goobta weerarka uu ku dhacay ay isku gadaameen ciidamo fara badan ilaa iyo hadda koox gaar ah ma sheegan weerarka lagu dilay saddex ka mid ah booliska masaarida ururka daacisha ee dalka masar oo ku dhuumaalaysa gacanka siinaaya ayaa weeraro iyo qaraxyo ku dilay ciidamada amniga iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda masar labadii sano ee ugu dambaysay saddex isbuuc ka hor ayay ahayd markii qaraxyo lala eegtay kiniisado ku yaala waddankani kuwaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan afartan qof oo masaari ah xuseen saxnuuni v o a kahira
qaybihii dambe ee idaacadda ayaynu guda gelaynaa waxaana inagu soo socdaa xubintii umuuraha maraykanka iyo dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee waxaa intaasoo dhan ka soo horeynaya warkii dunida qodobadii ugu waaweynaa maalmo yar uun kadib markii uu ku celiyey in uu ka fakerayo tallaabo milatari oo ka dhana kuuriyada waqooyi ayuu madaxweyne donald trump sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hogaamiyaha dalkaasi kim jong un hadalkan lama filaanka ah ee ka soo baxay maraykanka ee ku wajahan siyaasaddiisa qaaradda aasiya ayaa imanaya xilli ay xukuumadda pyongyang isu diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka waraysi uu siiyey isniintii telefishinka blomberg ayuu madaxweyne trump ku sheegay in ay sharaf u ahaan lahayd la kulanka madaxweynaha kuuriyada waqooyi haddii uu u helo wakhti ku habboon sarkaalkii ugu sarreeyey ee maraykan oo la kulmay hogaamiye u dhashay waqooyiga kuuriya ayaa waxa ay ahayd marilyn olbright oo noqotay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka sannadkii labada kun ayay la kulantay madaxweynihii hore ee kuuriyada waqooyi maraykanka iyo kuuriyada waqooyina weligood ma yeelan xiriir diblomaasiyadeed
militariga maraykanka waxa uu sheegay in gantaalada difaaca ee taad ee kuuriyada koonfureed hadda ay awood u leeyihiin inay ka hortagaan gantaalo ay soo tuurto kuuriyada waqooyi saraakiisha difaaca ayaa waxay sheegeen in awooddaasi ay hadda joogto heer bilowa laakiin si taxadirla ay u muujiyeen in howshaasi ay sii socon doonto ilaa iyo bilaha soo socda si qalabkaasi si buuxda ugu shaqeeyo gantaalada taad ah ayaa waxaa lagu rakabayaa goob lagu ciyaari jiray ciyaarta xeegada ee sinjow dalka shiinaha ayaa si xoog leh wuxuu uga soo horjeestay rakibaadda gantaaladaas si uu u arko mid khatarteeda leh kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay muddaba ku howlaneyd horumarinta gantaalaheeda falastika iyadoo bilihii lasoo dhaafanaa ay tijaabisay qaar ka mida gantaaladaasi oo tijaabadii ugu dambaysana ay ku dhaqaaqday sabtidii lasoo dhaafay
ururka wax iska caabinta falastiin ee xamaas ayaa soo saaray siyaasad cusub oo uu doonayo inuu ku hogaamiyo halganka uu kula jiro israa'el islamarkaana uu dunida ugu muujiyo inuu dib u habeyn ku sameynayo aragtidiisa xamaas waxa uu weli ku dhegan yahay qodobo ay ka mid tahay inaanu israa'el dowlad u aqoonsanayn iyo in loo ogolaado inay dib u soo laabtaan falastiiniyiintii la barakiciyey tobannaan sano ka hor intaanan la aasaasin dowladda israa'el bayaankan cusub ee uu ururka xamaas ku soo bandhigay magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa waxa uu sii adkaynaya calaqaadka kala dhexeeya xarakada ikhwaanulmuslimiin ee masar laga mamnuucay waxaanu dhinaca kale ku baaqayaa in xiriirka loo adkeeya masar waxaanu soo jeedinayaa in dowlad falastiin ay leedahay laga yegleelo dhulka ay israa'il ku qabsatay dagaalkii lixda maalmood ee dhacay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii xamaas oo gacanta ku haya ghaza ayaa si weyn uga aragti duwan ururka qunyar socodka ah ee lagu magacaabo xoreynta falastiin fatax kaasoo uu hogaamiyo madaxweyne maxamuud cabbaas oo ah madaxweynaha falastiin
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka sabtidii toddobaadkan waxaa boqol maalmood ay u buuxsantay muddadii uu xafiiska joogay madaxweynaha maraykanka donald trump dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in trump uu ka mid yahay madaxweynayaasha ugu guulaha yar madaxweynayaashii dalka maraykanka soo maray marka la eego boqolkii maalmood ee u horreeyey ee xafiiska joogeen kulan uu sabtidii toddobaadkan dadweynaha kula qaatay magaalada harrisburg ee gobolka pennsylvania ayaa madaxweyne trump uuna wax weyn ka soo qaadin halbeegga boqolka maalmood
waa halbeeg aan run ahayn boqolka maalmood hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa inaannu jirin qof qabtay wixii aan boqolka maalmood ku qabtay anigu haddaba run ahaantii master trump boqolkii maalmooda xilkiisa u horreeyey ma qabtay shaqo ka wanaagsanta madaxweynayaashii isaga ka horreeyey jawaabta su'aashaas waan u soo noqon doonnaa ee aan marka hore eegno goortii ay tirinta boqolka maalmood soo bilaabatay waa kan faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada minneaboles ee gobolka minnesota sander waa mahadsan tahay waxay bilaabatay boqolka maalmood oo madaxweynaha marka la tirinayo markay ahayd bishii julaay afar iyo labaatankeedii kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii oo markaa meesha uu haystay madaxweyne franklin roosevelt uu haystay latariya waxay ahayd wuxuu bilaabay waxyaala aan dhaqaamadii hore ee madaxweynaasha u yaqiina ka ka baxsan oo khawaarucaana ah wuxuu saxiixay toddobaatan iyo lix biil buu sharci u saxiixay ee kabiradkiisi oo dhanna hal mar ayay dhaarteen markaas wuxuu bilaabay qorshayaal cusub oo markuu madaxweynaha u tartamayay uusan ballan qaadin wuu bilaabay taasaa marka waay waxay noqotay mid ku noq ku ah ummadii markaa koongareeskeed waxay la yaabaan marka taas xilligaasay bilaabatay waan gartay haddii aynu dib u eegno madaxweyneyaasha soo qabtay xilka maraykanka inagoo donald trump ka bilaabayno dib u soconayna kuwoodii ugu dambeeyey afartii ama shantii u dambeysay haddii la eeg ra'yiga dadweynaha laga ururiyo koodee ugu sarreeyey dhinaca dhibcaha marka la eego boqolka maalin ee xafiiska ugu horreysa waxaa ugu sarreeyey markaan ka bilaano reagan reagan baa ugu sarreeyey oo markii wuxuu keenay lixdan iyo sagaal buu keenay markii dhibcaha u sarreysa la fiiriyey waxaa ku xigay bush oo asna uu ka hoseeyey laakiin ki waa clinton oo asna keenay lixdan iyo toddoba ayuu keenay dadka dhibcaha dhahaya shaqada sifiican buu wadaa bushkii ku xigay oo clinton ka dambeeyey oo w ahaa lixdan iyo laba ayuu w dadka tira shaqada si fiican buu wadaa obama oo ku xigay lixdan iyo saddex bay ahaayeen dadkeeda shaqada si fiican buu wadaa haddii aan trump fiirino afartan iyo shan buu hadda marhayaa dadkii shaqada si fiican buu wadaa so halka haddaad fiirisid waxaan u malaynayaa boqolkii maalmooda ugu horreysay uu durbo wuxuu ku socdaa wuxuu socdaa meesha ugu hooseysa xagga booliska haddaan fiirina xagga sharciyada executive orderka oo oo qofka ay qaadeen trump wuxuu saxiixay executive orderka wuxuu saxiixay soddon obama wuxuu saxiixay sagaal sagaal iyo toban bush oo w a wuxuu saxiixay kun iyo toban kun iyo toban clinton wuxuu saxiixay saddex iyo toban laakiin soddonkii uu trump saxiixay waxyar ayaa ka hirgalay waan garta waa wareegtooyinka markaa madaxweynuhu saxiixo ha markaa bal haddaynu eegno waxtarka amaba haddaynu si kale u dhigno intii ololaha ku jiray waxyaabaha madaxweyne kastaa ballan qaaday dabcan boqolkaa maalin baa lagu qiimeeyaa haddaynu eegno trump waxyaabihii u ballan qaaday waxa uga fulayay waxaan uga fulin boqolkiisaa maalin ee xafiiska ugu horreeyey wuxuusan dheere ballan qaaday soddon iyo sideed ballamood buu qaaday inuu fulinayo labo weli maba bilaabeenba oo waxaa ka mid ahaa china lacagteeda inuu reduus garayn doono afar iyo toban weli muusan bilaaban iyagana oo iyagana waxaa ka mid ahaa kambaniyaasha laba hadda kasoo qaata kambaniyaasha maraykanka oo banaanka intay u baxaan ganacsiga oo banaanka kasoo biraysay shuurta uu oga gabadaan inuu ciqaabi doono muusan soo birin taas waxaa ka mid ahaa dadka maraykanka baarlamanka maraykanka inta badan way iska soo laalaabta sida john mccain oo kaleeto xad ma laha inuu xad u yeeli doono taasna weli muusan bilaabin oo waxay ahayd afar iyo toban qodob oo ku dhaartay inuu samayn doono uusan weli bilaabinba waxaa ka mid ah saddex iyo toban uu bilaabay laakiin weli aan hirgelin waxaa ka mid ah sharciga derbiga laga dhigsaa mexico si loo si qarashka ku bixi lahaa weli muf uu ku dhawaaqay laakiin weli shaqa bilaabata laakiindhameystiran kaleeto waxaa ka mid ah iyada uu ka mid ah dadka sharci darrada maraykanka ku jooga inuu ka saari doono oo banaanka u saari doono taasna weli hawl weli dhamaystirantay ma aha wuxuu dhamaystiray soddon iyo sideedii xabe uu ballanqaad dhamaystiray ilaa hadda waa sagaal xabo sagaalka xabo laba ka mid haddaan sheego hal waxaa ka mid ah inuu buuxin doono kursiga ka banaanaa maxkamadda sare ee maraykanka inuu buuxin doono wuu buuxiyo neil carton laakiin ku buuxiyey waxaa ka mid ah qodobka labaad isagana aan ka sheegi doono inuu canshuurta inuu federaal dowladda federaalka maraykanka dadkay shaqaaleysiisaa markuu madaxweyne cusubba dad cusub buu shaqaaleysiiyaa dadkaa cusub inuu fariisgelin doono wuu ku dhawaaqay wuu fariisgeliyay taasna wuu ku guulaystay waxaa ka mid ah iyadana qob hal qodob saddexaalka hatan ku darro oo iyadana oo kumbilo uu gaadho uu sameeyey waxaa ka mid ah xiriirka u dhexeeyey trade pacific partnership kaasna asna wuu joojiyo wuu dhorow gareeyey so sagaal soddon iyo sideedii qodob ee uu ballan qaaday laba wuba ka jeestay gebi ahaanba faruhu ka qaaday afar iyo toban mabuusan bilaabin saddex iyo toban wuu bilaabay laakiin wax dhammaystirmay weli ma laha sagaalna wuu dhammaystiray haddii la kaleeto sagaal iyo labaatan iyo wuxuu ballan qaaday weli uusan taabaninba
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo ay u buuxsantay boqolkiisii maalmood ee xafiiska u horraysay intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheere oo inla socodsiinayey barnaamijkii umuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay sheegay inay sharaf u ahaan lahayd la kulanka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un haddii ay u suura gasho arrintan ayaa timid xilli ay jirto xaalad kacsan oo u dhexaysa labada wadan la taliyaha ammaanka qaranka maraykanka ayaa isaguna isniintii sheegay in maraykanka uu isku diyaarinayo tallaabo milatari oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi halka xukuumadda biyonyan ay wacad ku martay intaasi ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo haddaba maraykanka wuxuu gelayaa dagaal ka dhana kuuriyada waqooyi su-aashaasi iyo su'aalo kaleba nuur bukhaari ayaa waxa uu weydiiyey brofesor cabdi ismaaciil samatar oo bare ka ah jaamacadda university of minnesota walaal ninka madaxweynaha maraykanka maanta oo ah ama waddankeenan madaxda ka ah lama ogaan karo runtii waxa runa iyo waxaan run ahayn uu ku hadlo oo waxyaabo badan oo ina soo dhaafay oo isburinaya ayaa jira haddii loo malaynayo north korea inay tahay sidii ciraaq oo kale oo la dul mari doono ma noqonayso sidaa hadday dagaal noqoto umase malaynayo in dagaal loo socdo hanjabaad weyn waaye north korea inkastoyna dee iska celin karin maraykan meeshay ku taallo waxa ah china oo hareeraheega ah oo werwer weyne hayo haddii meeshaasi burburto oy balaaya ka dhacdo in iyakana daad soo gelayo marka china ma ogolaanayso inay gacmaha ka laabato una malayn maayo japan iyo south korea xataa maanta waxaa la sheegayaa doorashada madaxtooyada ee south korea ee soo socota koonfurta korea in ninka imika ama qofka hormoodka aad ka moodayso doorashadaa socodkeega inuu leeyahay wax looma baahna marka isma lihi dagaal ayay iman doontaa laakiinse cunaqabataynta sidee loo xoojiyaa oo china waddanka shiinaha gacanta loogu dhigo si iyakuna xoog ay usii geliyaan cidhiidhi kuuriyada waqooyi ayaan u malaynayaa inuu qorshahu yahay laakiinse china sida la moodayo uma jilcsanaan doonto walaa waa gartay la taliyaha amniga qaranka maraykanka macmaster shalay wuxuu yidhi america waa inay u diyaar garowdaa tallaabo military oo ka dhan ah waqooyiga kuuriya marka miyaana loo fasiran karin in maamulka madaxweyne trump uu maraykanku ku riixayo dagaal kale way u eeg tahay sidaasi laakiinse waxaynu fahamsannahay walaal waxa weeye meeshay ku taalo north korea waxay haysato ciidankay haysato siduu ciidanku u dhisan yahay siday qolooyinkan adduunyada ee ciidamada ka faallooda sheegayaan ma noqonayso meel dib yar kuuriyada koonfureedna waxaa laga yaabaa in dib xoog leh oo fara badan soo gaadho waxa iyo china oo jab iyo balaayo ka baqanaysa in lagu soo jabo markaa u malayn maayo waxaad moodaysaa hanjabaad ama hanjabaad ayaad moodaysaa waxaan use malayn maayo inuu dagaal imanayo meeshaasi muddo dhow laakiinse hadduu yimaadana ma noqonayo dagaalkii ciraaq oo kale wax ka duwan oo baaba iyo balaayo badan keena ayay noqon doontaa walaal waayahay maxay tahay waxyaabaha ku riixaya oo aada is leedahay kuuriyada waqooyi in ay tijaabiso gantaalo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay gantaalo nuclear inkastoo qaarkood kuuriyada koonfureed ay gantaaladaasi ku sheegtay inay fashilmeen haddana maxay tahay aada is leedahay tallaabooyinkaasi waa ay ku riixayaan walaal waxay jitaabiyeen maaha nuclear maaha waa sawaariikhdan lagu rari karo nuclear bambaanaha nuclear-ka ah ee nuclear may jitaabin hadday jitaabiso wax kalaaba dhici lahaabaa laga yaabaa iyako waxa weeyaan meesha waxa joogta madaxtooyo aan adduunyada kale la soconaya north korea joogta oo runta badan dadkoogii inteedii badnayd baabiisay macaluul ku dishay military xoog la dhisatay marka waxa weeyaan waa baqbaq waxa la dhahaa ayaad odhan kartaa laakiinse ool soo tusaya maraykan iyo wax xulafadiisa haddii meesha lagu soo duulo oo ciidan la keeno in dhib weyne ka dhacaso ayaad moodaysaa sabab waa hanjabad lagaga jawaabayo waxyaabaha ka socda master trump uu ku hadlaya iyo cidda hareerihiisa joogta walaa brofesor cabdi ismaaciil samatar waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey nuur xasan nuur
haatanna waxaad kusoo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa tabasho ay qabaan dhallinyarada ku sugan gudaha dalka soomaaliya taasoo ku aadan in mudnaanta laga siiyey islamarkaana laga hormariyey xuquuqdoodii tan qurbo joogta waxay dhallinyaro badan u arkaan in fursadihii shaqada iyo xilalkii kala duwanaa ee dowladda iyo hay-adaha ay noqdeen kuwa u badan dhinaca qurbo joogta iyadoo la siinaya tixgelin ka badan tan ay leeyihiin dhallinyarada gudaha wax ku baratay islamarkaana usoo dhabar adeega duruufihii adkaa ee dalka ka jiray xubinta dooda gaaban arrinta ayaanu ku eegaynaa waxaana ka qaybgalaya liibaan yuusuf axmed oo loo yaqaana liibaan caseer oo ka mida dhallinyarada qurbo joogta ah ee dib dalka ugu noqday iyo cabdiweli cabdulaahi xuseen kaytoon oo ka mida dhallinyarada ku sugnaa dalka wax ku baratay islamarkaana duruufihii adkaa ee dalka u dhabar adeegay aan ku horumara cabdiweli maxay tahay cabdiweli tabashada aad qabtaan bismillahi raxmaan raxiim falastiin aada u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o eda fikirka aan qabaan ama dareenka soo kordhay ay qabaan dhalinta gudaha ku dhalatay ee kusoo barbaartay wax ku baratay usoo dhabar adeegtay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka soo maray hadday ahaan lahayd hoobiyo dhacayo qaraxyo toogasho iyo waxyaabo kala duwan intii ilaahay uu suurtageliyey inay ka badbaadaan dhibaatooyinkaas aadka u faraha badan kuna sabray dalkooda waxbartay rajadii ay lahaayeenna ay ahayd inay ummadooda iyo dadkooda wax u qabtaan kana saaraan masiibooyinkan oo ilaaha keenay oo annagu hadda aan mas-uulka ka nahay haddaan nahay dadka dega soomaaliya guud ahaan rajadii ayada ahayd waxaa mugdi geliyey dad soomaali kale ah oo walaalaheen ah oo kasoo laabtay qurbaha kuwaas oo isku bahaysanaya inay la wadaagaan dhammaan ilihii dalka laga hogaaminayo guud ahaan waxayna fariin u dirtay ama niyajab gelisay markii ardaydii jaamacadaha dalka wax ku baratay ay awoodi waayeen inay fursado shaqo waaweyn ka helaan masiirkii dalkii melihii laga hogaami lahay waa mahadsantaha waa kugu soo noqon doonaa cabdiweli ku tamaniyaan inay qaarkood ku tamaniyaan inay u tahriibaan dalka dibaddiisa waa mahadsantaha haye liban ma isku aragtaan haddii aad tihiin dhallinyarada qurba joogga in aad qaadanaysaan fursadihii dhallinyarada soo dhibaatooday ee dalka ku sugnaa ee wax kusoo barta horta falastiin warantii waan kaaga mahad celinaya dooda maanta aad nagu casuuntay si sharaf leh horta dhalinyarada ka imaanayo qurbaha waa dad soomaaliah wadankana lagama xigo dee waxa ay systemkii ka yaqaanaan waa dad wax soo bartay waa dad juhdi isgeliyey waa dad yaqaana dimuqraadiga iyo nidaamka iyo shaqooyinka dowladda kasoo baxayo kolley haddaan hadalkii walaalkayga aan ku laabto dee annagu dhalinyaraan nahay wadankii waa ku dhalana wadankii waa ka baxna waxaan u tahriibay inaan wadankeeni inaan wax ka qabanno aan aayaha wadankeena kor u qaadno inaan haddana waxbarashooyinka iyo waxyaabaha soo baxayo kolley kolley dee qofku biniaadamku hadduusa aqoon lahayn waxba ma qaban karo midda kale walaashiis falastiinay waxaa ah annagu kolley haddaan nahay diasporo waxaan kusoo kordhinay wadanka waxyaabo badan bilicdii caasimadii waxyaabo badan baan ka qabanay shaqooyinkas ka soo baxayo dowladda qofka biniaadamku hadduuse aqoon lahayn ama garanaynin systemkii kolley wax walba aqoontaa lagu horumaray waxa ay ka cabanayaan waxaa kamid ah baasboortka ee diasporada kolley baasboortka waa la wataa dadku way wada wataan laakiin ma aho inay la taarget gareeyo diasporada diasporadu wadanku faa-iiday u yihiin wax badanna way ka qabteen inay ayagana na adeecaan inaan leenahay dhulka lalaan leenahay nahayna soomaali waa mahadsan tahay cabdiweli falastiin aada u mahadsan tahay walaalkay caseer doodiisa markaan ku laabta anagu horta ma taagnin diasporada dalka dibadiisa kasoo laabatay dalka mana lahan waxa aan u doodeyno oon u taaganahay oon u qeylinayno oon baraha bulshada aan maanta uga dhawaaqayno ereyga ah dadkii gudaha kacdoon baa galay waxa waaye war dalkii waa naga dhexeeyahay aan wada wadaagno waxaana practical example ama tusaale cad noqon kara dalkii inay naga xigsadeen dhinaca howlihii dalka laga waday wasiirada dalka hadda ka dhisan in ka badan boqol kiiba siddeetan waa dad ka soo laabtay dalka dibaddiisa gudaha waxaa jooga dad wax ku bartay oo ilaa heer b h d gaaray oo u diyaarsan inay dalka hogaamiyaan waxaa tusaale kaloo cad ah gobolka banaadir hadda guddoomiyeyaashii ku-xigeenadii la magacaabay iyo guddoomiyaha kulley waa dad qurba jooge annagu marka dooda ma taagnin diaspora soomaali miya iyo maahane waxa aan taagannahay soomaalida waa isku mid dal haka ha joogto ama dibadda ha ka timaado fursadda waa inay u helaan si siman maadaama dad gudaha wax ku bartay oo diyaarsan ay jiraan fursadda dadku ha u sinaadaan intaas waa imaane dooda ma jirto yaa soomaali iyo yaan soomaali ahayn haye liban falastiin ay ugu horeyntii waan kaga mahad celinaya walaalkay cabdiweli keyton waxaan leeyahay aniga dee soomaalidu dee boqolkii sagaashan dhibaata lagu jira burbura lagu jira wasiirada hadda ah dowladda federaalka u helay jaaniskooda inay wasiiro noqdaan waayo waxaa lagu xushtay aqoontooda iyo kartida ay u leeyihiin waayo aragnimadooda dee ninka dalka jooga waxaa laga yaabaa inuu yaqaano corruption iyo dhibaatooyin ka shaqeynayo wasiirada la doortayna waa wasiiro u dhan shaqadooda kana bixi karo siduu sheegay ra-iisul wasaare xasan cali kaare wasiirada dad u baahan mao inay wax dhacaan inay wadanka wax ka qabsadaan diasbarada waxaa laga aaminsan yahay inay wadanka dhacaya diasbaradu wadanku faa-iiday u tahay soomaaliduna faa-iiday u tahay waa inaan annaga nala taageeraa nalala shaqeeyaa wax walbana inaan annaga qaban karno maadaama inaan bilicda caasimadii meel walba siduu sheegay guddoomiyaha gobolka banaadir kolley hadda uu dhahay guddoomiyaasha gobolka banaadir waa qaarkooda ku-xigeenada waa diaspora u yiri hadi qofku bini aadamku waayo aragnimadiisa iyo aqoontiisa lagu xulanaya diaspora laguma xulanayo waxaa lagu xulanaya soomaaliya inuu yahay haye cabduli falastiin aniga waxaan qabaa dooda maahan diy yaa aqoon leh iyo yaan aqoon lahayn maxaa dadka aqoonta le isugu geeyay inay dadka dibadda ka yimaadaan ay noqdaan waxaan kaloo rabaa dadka gudaha joogay ee kusoo samray marxaladaha kala duwan ee dalka uu soo maray laftirkooda aqoonta ay leeyihiin oo jaamacadooda ay barteen markii laga tago waxay leeyihiin khibrado kale oo ay kaga aqoon badan yihiin dalka iyo qaabka ay dhibaatooyinka usoo mareen iyo dhulka aqoontiisa waxaan hadda tusaale ahaan ku tusaa wasiirada qaar kamid a ama guddoomiye ku-xigeenada hadda gobolka loo magacaabo qaar kamid a haddii suuqa bakaaraha la geeyo oo la yidhaahdo gobolka meeshii aad ka deganeedeen ama wasaaraddii aad ku shaqaynayseen baa lugtiina ku taga adinkoon baabuur iyo cod kalaysan idahagin in si tegi karin meela ku taalaysan aqoona laga yaaba marka aqoon markii la yidhahdo keliya maahan luuqada aad ku hadlayso iyo waxyaabahaas kale maaha environmentka ama deegaanka lagu shaqaynayo yaa yaqaano oo uu hawsha wadi karo talada in lagu darsado aniga aada ila mahaboon tahay waa mahadsantaha ugu dambeyntii maadaama dhallinyaradii wadanka joogta ee wax ku baratay iyo dadkii kaleba ay u baahan yihiin inay iyana fursad ka helaan ama shaqooyinka ama xilalka kala duwan ee dowladda kuwa qurbaha ka yimidna sidoo kale iyaguna ay intii oo kale xaq u leeyihiin maxaa xalku yahay see loo wadaagi karaa fursadahaas liibaanaan siinaa adoo soo koobaya horta walaashiis ugu horeyntii falastiin waxaa xalka uu yahay dee soomaalidu waxay u baratay corruption iyo dhibaato iyo buuq iyo qeele iyo xoog wax kuraysi wax waxa loo baahan yahay waxay tahay in wax walba system lagu raadiyo iyo nidaam iyo sharciyad dee adduunkuna dee waktigu maraayo iyo marxaladaha lagu jiro waa dareemi kartaa anigu waxaan qabaa fikradda ah inay dhalinyarada ku nool gudaha soomaaliya inay ayagu ay dadka walaalooda ka imaanayo qurbada in la taageero waayo way ka waayo arag fiican yihiin way ka dag way ka danimo fiican yihin way ka access fiican yihiin kolley dee in lastaageero waayo adduunku ma aho ninkan waa diaspora diasbaradu ha laga saaro wadanka dad dad dhahay waxaa aragnay inay dhahaan diasbaradu waa in la laaya annagu maxaa nagula laayanaya soo soomaali mani soo muwaadin mani inaan muwaadin ahan caddeynayna wadankeena u baahannahay dhulkeena u baahanahay dal kalena ma lihin dal shisheeyana waxa noo geeya waa dhibaato waa mahadsantaha haye cabdiweli falastiin dooda aan qabno waa midda hadda oo liyoon afkiisa ka qirtay oo ah inay naga dad fiican yihiin ay aaminsan yihiin dadka qurbaha kasoo laabta annagana waxa aan diidanahay waxa waaye in la kala fiican yahay dadkeena hadda wada kacdoonka dadka gudaha oo dhalinta wax ku barata ay leeyihiin war xaqeeni hana la siiyana wax dagaal iyo dilah kuma jiraan cid la laynayana ma lahan laakiin waxaan sheegaynaa haddaan nahay dadka gudaha wax ku bartay inaan u diyaarsannahay inaan doorkii aan dalka ku lahayn qabanno doordu marka waxay tahay doorkeen qaybteena halna la siiyo haddaan soo koobana xalka wuxuu igula jiraa ayadoon guda iyo dibad loo fiirin dalka dadka u dhashay in loo simo xuquuqda dalka ay ku hogaaminayeen la islana qira inaan la kala ficneyn dadnimo inaan lagu kala ficneyn dadkuna haddii khibrad uu leeyahay dowlad dowlado shisheeye oo meelo kale kusoo noolaaday annaguna waxaan khibrad u leenahay dalkeena iyo qaabka uu isu shaaran yahaan khibrad u leenahay ha la wada shaqaystaan taagannahay waa la wada leeyahay maandeer aadaa u mahadsantihiin cabdiweli iyo liibaan
waa kaaga mahad celinayna walaash inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya liibaan yuusuf axmed oo loo yaqaanay liibaan casayr oo ka mid a dhallinyarada qurbaha kasoo laabatay ee hadda ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdiweli cabdulaahi xuseen kaytoon oo isna ka mid a dhallinyarada gudaha dalka kusii haray ee wax ku bartay isla markaana u ololeynaya in dhallinyarada gudaha la siiyo xuquuq markaasi lamida tan ay helayaan qurba joogta tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington
waxaa igu heliyay stuudiyaha oo ila daadinaya barnaamijka jacfar kukaay oan ka codsanayaa mid iyo laba hadba intuu wakhtigu noo saamaxo in uu dib noo xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roona waa mahadsan tahay ibraahim milatariga maraykanka ayaa sheegay in gantaalada difaac ah ee thaad ee kuuriyada koofureed ay hadda awood u leeyihiin inay ka hortagaan gantaallo ay suurtagal tahay in ay soo rido kuuriyada waqooyi saraakiisha difaaca ayaa sheegay in awooddaasi ay hadda joogto heer bilow ah laakiin ay si taxadar leh u muujiyeen in ay hawsha sii socon doonto ilaa bilaha soo socda si qalabkaasi uu si buuxda ugu howlgalo gantaalada thaad ayaa waxaa lagu rakibayaa goob lagu ciyaaro amaba hore loogu ciyaari jiray ciyaarta xeegada ee sinjai dalka shiinaha ayaa si xoog leh uga soo horjeestay rakibaadda gantaaladaasi oo uu arko mid khatarteeda leh dhinaca kalena maalmo yar uun kadib markii uu ku celceliyey in uu ka fakarayo tallaabo milatari oo ka dhana kuuriyada waqooyi ayuu madaxweyne donald trump sheegay inuu doonayo inuu haatan la kulmo hogaamiyaha dalkaasi kim jong un hadalkan lama filaanka ah ee ka soo baxay maraykanka madaxweynihiisa ayaa waxa uu ku wajahan yahay siyaasad cusub oo qaaradda aasiya waxaanu imanayaa xili ay xukuumadda pyongyang isku diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka ah maraykanka iyo kuuriyada waqooyi weligood ma yeelan wax xiriir diblomaasiyadeeda
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay jacfar haatanna haddaadan tumaynin oo aadan tegaynin matiir magaalada tahay naste hayndho codkeedii kusoo dhowaada heestaasi ay ku luqeynaysay nasteexo indho haddaan tumayna ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddani galabnimo ay wadajirkeedan kugu soo jeedinayeen jacfar kukaay iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan markan awood ku kulmi doono caawa toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo tagaheherdi cahashaqi tagahoogaha wahiijabise